بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay baabkii afraad ee kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalat alqur'aan ka mid ahaa fasalkii marka waxaan ku dhex jirnay baabkaas oo ah fii aadaabi mucallimi alqur'aani wa mutacallimihi waxaan ihi baabkaas ilaa kow iyo labaatan fasal ayuu ka kooban yahay fasalkii koowaad oo ikhlaaska ka hadlayey ayaynu ka soo baxnay kii labaad ayaynu ku guda jirnay wuxuu musanifku leeyahay alimaam abu zakariya yaxya bna sharaf الnawawi raximah اllahu tacaala faslu fi اlicraadi can acraadi اdunya ka ayaanu ku dhex jirnay marka markii sheikha hadalkiisii iyo istishaadkii aayadaha aynu ka soo baxnay aayadahoo daliishanayay ayuu axaadiidtii marka noogu xijinaya wuxuu leeyay musanifka raximah اllah can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam man tacallama cilma mima yubtagaa bihi wajhu اllahi tacaala laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa اljannati ywma اlqiyaama xadiidkaas wuxuu leeyahy musanifka rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiixin xadiidkaasoo abu daawuud fii sunanihi uu ku soo saaray can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrana uu ka wariyey wuxuu leeyahay abu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi man tacallama qofkii barto cilman cilmi qofkii barto cilmigaasoo mima kii ka mid ah yubtagaa bihi asaga sababtiisa lagu dalbo oo lagu doono wajhu llaahi tacaala allah sarreeye wejigiisa lagu dalba oo lagu doono ka midihi qofka cilmigaas barto waa culuum shariica wey cilmu lkitaabi wasunna wey qofka barto laa yatacalamuhu aanan u baranaynin cilmigaasi ilaa liyusiiba bihi inuu sababtiisa ku asiibo ku helo mooye wax kale aanan u baranaynin caradan oo min addunya caradan min curuudi addunya yacnii adduunyo doon shay dhaldhalaal iyo maaragtay birbirka adduunyada waxaan ahayn aanan ku doonaynin barashadiisa cilmiga uu ku baranayay qofka sidaa sameeya lam yajid ma helo carfa aljannati jannada oo allah addoommadiisa mu'miniinta uu ku ikraamo udeygeeda iyo carafteeda ma helo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xadiidkaas abu daawuud ayaa fii sunanihi kusoo wariyey siduu sheikhuu leeyahay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayuu kusoo wariyey wa miluhu xadiidkan waxaa la midahi axaadiiu kaiiratun axaadiis fara badan ayaa macnaha uu ka hadlayo oo kale ka hadlayso axaadiid badanoo la mida ayaa jirta buu leeyay xadiidkan abu daawuud fii sunanihi buu ka soo saaray wakadalika imaamu axmed baa soo saaray bayhaqi baa soo saaray xaakim baa soo saaray aimo fara badanaa soo saartay riwaayadan oo hadda shiikhu uu ku wariyey sanadkan waxaa la yidhaahdaa waa sanad daciifa wey laakiin iyadoo ay wax yar ka badbedelan yihiin alfaada oo maalan mima yubtagaa bihi wajhu llahi tacaala ay zaa'id ku tahay amase yani laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi ciwadan bedel oo min addunya ka mid ah riwaayadaas waxa weeyaan abu daawuud fii sunani buu ku soo saaraa sheekh naasir اdiin اlalbanina raxmat ullaahi calayhi wuxuu uu tasxiixiyaa fii saxiixi اljaamic ayuu ku saxiixaa xadiidkaas ku tasxiixiyaa weeyaan marka xadiidku waa xadiis riwaayadaas markii la qabto waa xadiis saxiixa weeyaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka cilmiga barto cilmigaasna loo jeedo mima yubtagaa bihi wajhu اllah waa cilmigii diintii islaamka barashadeeda qur'aankii sunnadii oo maaragtay axaadiistii waxa lamid ka ah fiqhigii khayrkii diintii qofka baranaya baa loo jeeda halkaa waxaa ku baxayo qofka cilmiga uu baranayaahay aysan culuumu shariica ahayn cilmigii shareecada aysan ahayn ayaa ku baxaya weeyaan marka waxa weeyaan culuumu shariica waxaan ahayn qofka baranaya xirfad buu baranaya maalan waxaa ku baxaya baa nidhi cilmiga adduunyada adduunka cilmigiisa oo la barto xirfad buu qofkan baranayaa ayada ma soo gelayso fiican dhakhtarnimuu bartay injineerinuu bartay baytariyuu bartay oo maaragtay caafimaadka xoolahuu bartay wuxuu bartay culumtii tijaaradii ganacsigii kalou galay cilmigaasuu baranaya kaama soo gelayo oo dadkan la leeyahay lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama ma soo gelayo maxaa yeele waa xirafka in la barto waa shay bannaan oo adduunkiisa inuu ku shaqaystano qofka u baranayo laakiin waxa loo jeedo waxa weeye diintii islaamka oo qur'aankii tafsiirkiisii xadiidkiisii culuumu alxadiid culuumu lfiqhi iyo maarata usuulkiisii barashadooda la barto qofka u baranayo cilmigaas adduun keliya aad ku gaarta u baranayo maqsad kale aan u baranaynin kaas weeye midka loo jeedo laleeyahay lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama ma arkayo carafta iyo maaragtay riixda udayga ahee carafta ay jannadu leedahay arki maayo maxaa yeele waxaad ogtihiin axaadiid badanoo tilmaamayso wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada yacni in carafteeda jannada shan boqoloo sano meel loo socdo in laga qofka ka maaragtay carafteeda uu ka helayo marka qofkii aanan carafteeda helin kan waxaa laleeyahay jannaba geli maayo wey bal inuu gala iska dhaafay xataa carafteediiba arki maayo waa waciid shadiid ah weye marka maxaa la rabaa cilmigaas inaad u barato ilaahay dartii inaad u barato inaadan adduunyo u baranin sheikh hebel ha lagu yidhaahdo ra-iisnimo iyo madaxtinimo aad heshin caalim hebel ha lagu yidhaahdo inaadan u baranin ee u barato inaa ilaahay subxaana wa tacaala ridihiisa aad ku hesho wixii aad taqaanana aada ummadaas khayrka aad u faa'iidayso cilmigii aad gaarsiiso inaad u barata baa la rabaa wacan anasin waxudayfata wa kacb bni malikin radia allahu canhum saddexdaa saxaabi anas ibni malik xudayfata bn alyamaan kacb bni malik ilaahay saddexdaba allah ka raadi noqdo oo saxaabadii nabiga ka mid ihi waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaala rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa wuxuu yidhi man alaba alcilma qofka cilmi dalbo oo cilmi doonayo cilmiga hadda waa culuumu shariican ka hadlaynaa muxuu cilmigu u baranayaa liyumaariya bihi sufahaaa liyumaariya inuu kula doodo bihi cilmigii asufahaaa dadka sufahada ahee yacni caqliga fudud safiihiinta ah inuu kula murmo rabo yacni inuu rabo inta dadkaas kula murmo la yidhaahdo hebel waa caalim dadka caamada iyo maaragtay sufahadaa oo cilmiga halkaa la aado ow amase yukaaira bihi lculamaaa yukaaira bimacnaa yufakhira oo kale wey yaftakhir inuu kula faano oo cilmi badistiis ou dalbayo inuu cilmi badan yahay bihi cilmigii alculamaaa uu kula ugu faano yacni yukaairada bimacnaa yaftakhir w inuu ku faano bihi cilmigii alculamaa culammada ugu faano anugu waxaasaan dhaqaanaa iyo anigu cilmigaasaan leeyahay iyo uu yidhaahdo qofka u bartaahi aw amase yasrifa inuu jeediyo bihi ay bilcilmi cilmigii sababtiisii inuu ku soo jeediyo wujuuha annaasi dadka wejiyadoodii ileyhi asaga xaggiisa ugu soo jeediyo oo cilmigaa wuxuu u baranayaa dadku adiga keliya shiikhnimaha kuu arkeen caalimnimaha kuu arkeen niyad saalixahoo ikhlaas ah uma baranayo cilmiga ummaddu keligaah kugu soo xonto oo nin caalima inaad tahay halagu ogaado ayuu u baranayaa saddexdaa arrimood qofkii u barto inuu dadka kula murmo fadhi ku-diriryada markuu tago ka hadlo oo ka dagaalamo oo inuu caalim yahay dadka agtooda ka muujinayo sufahada agtooda culummadii inuu ugu faano cilmigii oo yidhahdo waxaasaan aqaanaa ama dadku inay isagoo keliya soo qaabilaan wejigooda xaggiis u soo jeediyaan qofka saddexdaa arrimood u bartaahi nabigu wuxuu yidhi falyatabawa maqcadahu min annaar falyatabawa yacni falyanzil wey haddego maqcadahu makaankiisii oo min annaari naarta uu ku lahaa haddego weeyaan marka halkan waxaa la yidhaahdaa falyatabawa maqcadahu min annaar yacni qofkaasi falyatakhidhu ha samaysto falyanzilhu maqcadkii ha ka samaysto oo naartiya ha isku diyaariyo weeyaan saasaa la leeyahay xadiidkaas marka wuxuu musanifku yihi rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi baa wariyey min riwaayati kacb bni maalikin riwaayada kacb bni maalik ayuuna ku wariyey wa qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam adkhalahu allahu naara meesha falyatabawa maqcadahu min annaari uu yidhi riwaayada kacb bni maalik waxay leedahay adkhalahu naara adkhalahu allahu naara qofka u bartaa cilmiga saddexdaa arrimood adkhalahu allaahu ilaahay ha geliyo annaara naarta alle ha geliyo kaasuu leeyahay rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkan yani waxa weeyaan riwaayada imaamu lbayhaqi ee abi hurayra oo wariyo ayaa xadiidkan xadiid la macno ah ayuu kaga hadlaa laakiin yani riwaayadan hadda oo a'immadan laga wariyey waa riwaaya daciifa weeyaan riwaayada daciifa wey laakiin xadiidka macnaha uu ka hadlayo xadiid imaam sheekh naasir iddiin alalbani fii saxiixi aljaamic oo ku tasxiixiyey laakiin abu hurayrana uu nebiga ka wariyey oo xadiidkan la macno ah ayaa jira oo nebigu leeyahay man tacallama alcilma qofka cilmiga barto liyubaahiya bihi alculamaa inuu culammada kula maaragtay ugu faano culammada inuu ugu faano u barto aw yumaariya bihi sufahaaa ama dadka sufahada inuu kula murmo u barto ow yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi dadka inuu wejiyadooda uu xaggiisa usoo jeestaan usoo jeediyo dartii u bartahay adkhalahu llahu naara naarta alla ha geliya buuyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasna waa xadiid saxiixa weeye marka fasalka oo musanifka noo dhigay inuusan qofka u baranin daalibulcilmiga ah inuu cilmigii u barto ridaha ilaahay inuu ku gaaro laakiin inuu adduunyo ku gaaro uusan u baranin ayaa la rabaa weeyaan haddii uu niyaddaa xun ku bartaana waxa weeye ciqaabkaas lam yujid carfa aljannati yowma alqiyaama falyatabawa maqcadahu min annaari adkhalahu allahu naara waciidkaasaa sugayo weeye qofkii u barto waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa aysan jidinin u barto weeyaan faslun fii maxduuraati niyati tacallumi halkan wuxuu musanifka fasalkan u caqiday fii maxduuraati niyati tacallumi barashada cilmiga la baranayo niyaddeeda niyaddaas waxyaalaha maxduurka ahe yacni laga digtoonaanayo oo la iska ilaalinayo ayuu meeshaan noogu dhigin cilmi baa rabtaa inaad barato cilmiga aada baranaysahi waxa weye niyaddaas aada cilmiga ku baranayso waxyaalaha maxduurka ahe yacni maxduurka ee lagaaga digay inaad iska ilaaliso baa la rabaa markaasuu musanifku wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala walyaxdar ha ka digtoonaado qofkii mutacalimka ahaa ama qaariga ahaa ama muqriga ee mucallimka ahaa midkood doonaba ha noqde ha iska ilaaliyo kula alxadari dign yani digtoonaansho kulligeed ha ka digtoonaado qofkaa daalibulcilmiga ama mucallimka ih muxuu ka digtoonaanaya min qasdihi qasadkiisa oo uu u qasdo altakabura isweyneyn iyo kibir inuu galo uu u qasdo cilmigiisa markauu yeesho niyadiisa inuu kibir owgeliya ha iska ilaaliyo muxuuna iskaga ilaalinayaa bikafrati lmushtaqiliina calayhi yacnii inuu ku kibro bikafrati lmushtaqiliina kuwa ku shuqloonsan calayhi asaga kusoo shuqloonsanoo mutacalimiinta wax ka baranayaahi inuu iska ilaaliyo yani badidooda badidooda inuu sababteeda ku kibro macnaha waxa weeye in uu niyadiisa ka ilaaliyo wax la yidhahda kibir muxuuna ku kibrayaa markuu arko ummad fara badan jamac fara badan oo kitaabkii masaajid meeshuu tagaba usoo dhoobanaya markuu arko wa karat lmushtaqiliina calayhi dadka wax ka baranaya yani karat lmutacalimiina dadka wax ka baranaya laftooda oo kusoo xoomayo oo tiro badan markuu arko inuu kibro arrintaasna iska ilaaliyo iyo wlmukhtalifiina ilayhi kuwa kusoo noqnoqonayo oo mar walba mutaradidiina la yidhaahdaa kusoo laablaabanaya kusoo noqnoqonayaoo cilmi ka talbaya markuu farabadnidooda u arko inuu ku kibro arintaas aad kula xadar ha iska ilaaliya buu leeyahay sheikhu raximah llahu tacaala yani way dhacdaa runtii qofka markuu arko markuu muxaadareer jeedinayo masaajidkii masaajidda ay buuxsanto banaanka la dhooban yahay markuu kitaab akrinayo jamci badan u dhooban yahay niyadiisa waxbaa geli karo xoogaa dadka inuu maaragtay oo ka qiimo badan yahi oo ka sarreeyo oo waxbaa kibir baa geli karo kibirkana waxaad ogtihiin waa waxyaalaha dulliga iyo halaaga qofka u keeno aakhira la-aanta u keena bay ka mid tahay kibirka ilaah baa iskale subxaanau wa tacaala ilahay wuxuu leey walahu lkibriyaau fi samaawaati waalard isaga iskale isla weyninka allah iskaleh marka qofku inuu isla weynaada ma aha bal waxaad ogtihiin kibirka waxaa la yidhaahdo markuu qofku kibraahi laba shay baa ka suurowdo laba shay siduu nabigu noo sheegay inuu xaqa diido hadduu kibir galoba xaqii dhanuu iskala weynaado inuu khalqiga liido oo dadkiiba uu dad inuu ka sarreeyo oo u arko siduu nabigu yidhi markuu kibirka tacriifinay alkibru bataru lxaqi wa hamtu nnaasi wey waa xaqa oo lagu qooqo oo maaragtay la diido iyo aq khalqigii oo la xaqiro la liidiyo oo dadka dhan ina adigu ka sarrayso aad isku aragto taasoo kale weeyaan waxay gaarsiinaysaa qofka kibirkaa la yimaado hadduu yahay mucallim iyo hadduu mutacalim yahayba waxay gaarsiinaysaa in berrito qiyaamaha jannada ilaahay loo diido maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yacni wuxuu yidhi laa yadkhulu ljanna jannada ma galo man kaana fii qalbihi midqaalu darratin min kibrin jannada ilaahay geli maayo qof ou midqaalu darratin min kibrin shaykan ugu yar oo kibira uu qalbigiisa ku sugan yahay jannada ilaahay ma galo wey marka walyaxdar ha ka digtoonaado qofkii aalibulcilmiga ahaa kula alxadari digtooni kulligeed ha ka digtoonaado min qasdihi u qasidiisii oo u qasdo atakabura yani maaragtay isla weynin iyo kibir bikahrati lmushtaqiliina calayhi dadka isaga ku shuqloonsanoo wax ka baranayo badidooda darteed uu ku kibro wlmukhtalifiina ilayhi kuwa u imaanaya kusoo laablaabanaya oo mutaradidiinta calayhiga yani kuwaas inuu sababtooda ku kibro walyaxdar ha iska ilaaliyo oo ha ka digtoonaado min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi dadka asxaabtiisa oo ardaydiisa ah akhrintooda ay akhriyaan cid ou naco calaa hayrihi asaga wadaad shiikh aan ahayn ay ku akhriyaan ou nacana arrintaas ha ka digtoonaado weya dadkaas oo kayrkiisa oo culummada kaleo ku dul akhrinayo minman dad ka mid ah yuntafacu bihi cilmigooda lagu intifaaco oo cilmigooda waxtar uu leeyahay in uu karaahsado inay ku dul akhriyaan ha iska ilaaliya buu leeyahay hadalkaas waa hadal aada u qiimo badan wey markaasuu yihi wahaadihi midani musiibatun musiibo wey musiibadaasoo yubtalaa biha lagu lagu imtixaanay laguna baleeyey yani yubtalaa lagu balaayeeyey bihaa musiibada bacdulmucallimiina mucallimiintii qaarkood dadkii wax barayay qaar ka mid ah mucallimiintaasoo aljaahiliina kuwa jaahiliina ah waa wax lagu baleeyey lagu ibtaleeyey weeyaan wa hiya wuxuu yidhi arrintaas oo inuu cid kale inuu wax ka akhristo ou naco oo keligii in la ag fadhiyo ou rabaahi dalaalatun waa wax ku tusaya weeye dalaalatun daliil weeye oo bayinatun cad oo ay aada u caddahay min saaxibihaa saaxibkeedii waxaan samaynayey ay tusinayso bayino cad weeyaanoo calaa suui niyatihi niyadiisa yacni xumaanteeda uu niyad xun yahay niyadiisa aysan fiicnayn iyo wa fasaadi tawiyatihi qalbigiisa fasaadkiisa u tusinaya yacni atawiya waa addamiiru weeye damiiruhu wa qalbuhu baa la yidhahda qalbigiisa fasaadkiisa ayay ku tusaysaa buu leeyahay bal iskaba dhaaf arrintaase hiya arrintani wuxuu leeyahay inuu cid kale inuu aado ou naco asaga in la ag fadhiyo ou jeclaado hiya xujatun xujo weeyaan xujado qaadicatun mid wax goyso oo maxay goynaysaa maxay xujadaas maxay tusi calaa cadami iraadatihi doonistiisa la'aanteeda ou isagu uusan doonaynin bitacliimihi baridda uu dadka wax barayaahi wajha allahi tacaala alkariim wajha allahi tacaala allah wejigiisa uusan ula doonaynin allihii alkariimi ee wanaagsanaa ayayna tusaysaa buuri waa xujo cad oo qaaica ah oo inuu dadka cilmiga uu barayahay ilaahay rudihiisa uusan doonaynine dan adduunye inuu ka leeyahay bay arrintaasi tusaysaa buu leeyahay fa innahu maxaa yeelay low araada allah ninkaasi axadka mucallimka ihi oo jaahilka ihi low araada allaha tacaala allah hadduu u dooni lahaa oo ula dooni ula qasti lahaa bitacliimihi baristiisa uu dadka wax barayo hadduu alle keliya ula dooni lahaa lamaa kariha ma uusan naceen daalika arrinka inuu sheekh kale inta u tago wax ka soo faa'iidaysto ma uusan naceen bal qaala wuxuuba odhan lahaa linafsihi naftiisaba wuxuu ku odhan lahaa haddii uu khayr nin khayr doonaya yahay weeyaan oo ilaahay uu tacliimtiisa ula jeedo wuxuuba linafsihi naftiisa wuxuu ku odhan lahaa ana aradtu taacata bitacliimihi waqad xasala ana anigu aradtu waxaan doonaya markaan dadka wax barayay aaacata aeecid oo allah aan aeeco bitacliimihi baritaankiisa cilmigan aan dadka baray waqad xasalad waanan helay way xasishayo dadkii waxbaan baray wa huwa ardaygii qasada wuxuu u qasday biqiraa'atihi akhrintiisa oo calaa hayrii aniga axadaan ahayn oo ku dul akhrinayo shiikh kale uu aaday qasadkiisu wuxuu ahaa ziyaadata cilmi inuu cilmi korarsado aniga aanan haynin inuu ziyaadsado kolka falaa cataba calayhi dagaal ma jiro iyo ceebayn lala dagaalamaahi ma jirto saasuu kale odhanaya hadalkaa marka shiikhu uu yidhi waa hadal aad iyo aad u qiimo badan weya markii uu kibirkii ka soo baxay ayuu meeshaan hadalkan dambe wuxuu leeyahay qofku waa inuu aada uga digtoonaada mucallimka ihi ardayda wax ka baranayso xerta wax ka akhrisanaysaah inuusan ka mancinin inay culummo kale wax ka bartaan dadka kale inay wax ka bartaan asaga keliya in la ag fadhiyo inuusan arrintaas jeclaado ha iska ilaaliyo weeyaan laakiin shardi baa ku xihay dadka markii qof kale aad wax ka baranayso shiikhu shardi buu ku xirayo wuxuu yidhi miman yuntafacu bihi qof cilmigiisa lagu intifaaco oo qofka sunniga ah weeyaan waa qofka aan dadka cilmiga bidcada aana baraynin weeye waa qofka yani ariiqii rasuulka dadka ku tarbiyaynayo kaasoo kale inaad u diido lama ogola inaad ka mancisa maaha ama hadduu mubtadic yahay lama tago qof mubtadica cilmi laga baran maayo ahlu bidaca wuxuu dhihi jiray maxamed ibnu siriin sida imaamu muslim fii saxiixihi muqadamadiisa saxiixiisa uu kusoo warinayo taabicigaas baa wuxuu dhihi jiray ina hada alcilma diinun cilmigan aad baranaysaan culuumu shariica ah waa diin weeyaan fanduruu canman taahuduuna diinakum war iska fiiriya cidda aad diintiina ka qaadanaysaan iska eega buu dhihi jiray marka mubtadica kuma jiro isaguma soo gelay qof mubtadica waa inaad ka reebtaa tiraa ha ka baranin wax ebel waa mubtadic wey maxaa yeelay qofkan aalibulcilmiga ahee miskiinka cilmiga doonayo ayaa waxaa dhici karto inuu bidcadiisa ku abuuro markuu mubtadic ka dhigana xaqii iyo diinkiiba uu ka tago ayaa dhici karayso amaa qofka sunniga ah waa inuusan qofku diidin dadka ahlu sunnaha inuu wax ka barto walidaalika culummadeenna waa weyneed marka la yidhaahdo mashaaikhdooda marka la tiriyo waxaa arkaysaa nin intaasoo boqoloo shiikh wax ka qaadanaya midna uusan dhahaynin anigoo iga tegey marka inaad tidhaahdid aniga keliya ha la ag fadhiyo dadka ahlu sunnahana yaan waxba laga baranin oo qofka kaleeto uusan cilmi u raadsanin ardayga hadduu cilmi u raadsadana uu la dagaalamo ama naco ama uu gooyo waxay tusaysaa buu le waa daliil cad inuusa qofkaasi niyadiisa suu niya iyo fasaadu tawiya inuu qabo ayay daliil u tahay buu leeyahy bal waxay tusaysaabu xujo qaatica u tahay inuusan tacliimta uu dadka barayo ilaahay dartii uunan ula jeedine adduunyadoon uu ka ahaa weya saasuu odhanaya walidaalika sheekha abulcaynayn kitaabkiisa qofkii haysto hadal aad u qiimo badan raqamka raqam arbaca meesha uu tacliiqa hoose ayuu ku qorayaa hadal aad u qiimo badan buu tacliiqinaya hadalka shiikha wuxuu leeyahy wa hada kalaamun jayidun hadalkan waa hadal aad u wanaagsan buu yidhi yaxtaaju ilayhi kullu caalimin caalim kasta dhammaantiina uu u baahan yahay wa taalibu cilmin mid cilmiga dalbayana dhammaantii uu u baahan yahay markaasuu yidhi waqad cammat ilbalwaa balaayadii ayaa camimtay bi haaulaai almucallimiin mucallimiintaas aladiina laa yuwaafiquuna aanan marna waafaqaynin oona ogolaanaynin man yatacallamu macahum dadka ayaga wax ka baranayaahi an yadhaba ligayri cidaan ayaga ahayn inuu aado aana marna raalli ka noqonaynin liyatacallama minhum inuu ka soo barto yacni way dhacdaa hadduu aniga xalqadeyda ka tago waxa weeye waxaan leeyahay mar dambe ha ii imaanin haddaa xalqadeeda ka tagto hebel aaday oo shiikaas inuu cilmi iyo sunno iyo macrifo aniga aanan lahayn uu leeyahay ou ka baran karo haddaan idhaahdo ma imaan kartid waa mar baa iga tagtay dibdib ay igu soo noqon waxay tusaysaa inaanan cilmigayga ilahay dartii aanan ula jeedin isagoo hadalka sii wataa shiikhu wuxuu leeyahay wakadalika ahlu ljamaacaati jamaacooyinkana waa la mid buu yidhi sidaasoo kale dadka xarakaadka iyo ururada la yidhaahdo aladiina yuxadiruuna atbaacahum kuwa ka digo atbaacdooda dadkii raacsanaa min xuduuri duruusi alcilmi yacni duruusta cilmigaahi in ay xaadiraan yacni in ay halkaa tagaan dadka yani aanan waafaqayno ardadooda u ogolaanaynin cinda man laysa macahum dadka aan ururkaas ka mid ahayn iyo xisbiga aanan ka mid ahayn wa hada kulluhu arrintaas dhammaanteed waxay tusaysaa buu yidhi daliilu waa daliil waxay tusaysaa ay daliil u tahay calaa suu'i anniyati wa fasaadi tawiyati inay qofkaasi suu niyada ay tahay qalbigiisa uusan fiicnayn damiirkiisa iyo maaragtay diintiisuna aysan wanaagsanayn marka arrintaas waa arrin xaqiiqaa wey sheikhu uu ka hadlay zamankeennana waad ogtihiin hadda aan ku noolnahay ama africa hala joogo ama yurub iyo america hala jiro muslimiinta khaasatan soomaalidaan ka hadlaya dadka kaleba iska daa guruubka jamaacaadka iyo ururada dadka u samaysto waxay isku dayaan masaajidda dhan inay ayagu saydareeyaan kenya ka jirta nairobi iyo waxa la midka masaajidda hal urur keliya inuu saydaro ku haysto oo dad kale masaajidii aan loo ogolayn bal waxaa dhici jirtaad ogtihiin masaajidyaha qaarkood markii la tago in dad inta lasoo diro la yidhaahdo ka soo cayriya dadka wadaadkaas dadka ka soo cayriya wadaadka wax akrinaya iskana waa reer hebel iska daa kan waa waa jama koox fulaan ka soo bax kooxdeenna imow waxaasoo dhanaa masaajida ay ka wada dhex buuxaan oo maaragtay yani shay macruufoo la yaqaana ah waxaa la mida dugsida qur-aanka dugsida qur-aanka waad ogtay nairobi xataa madallaa loo samaystay madallaa la yidhahda madallay dad u samaysteen cid kale looma ogolo cid kale macallin kale inuu dugsi furo hadduu furana waxaa madalladaas waa inuu kusoo biiro hadduu ku biiri waayo yaa weylaho wey wixii ku dhaca siday u taallaa waa lala dagaalama intii lala diriri karo waa macruuf madallaa la yidhaha macallimiintiias kusoo xiranaysaa meel walbuu joogo waa in halkaas lahoos yimaado dalladaas lahoos yimaaday leeyihi waa urur ama koox waxay leedahay weeyaan bal dadka qaarkood waxaa arkaysaa inaysan ikhlaas arrimaha ka ahayn waxaa laga yaaba qofka isaga qur-aanka inuusan aqoon dugsibuu u sacyinaya daduu lacag ka soo qaadaya dugsibuu dhisayaa way ficnaan lahayd inuu dugsi inta dhiso ilaahay dartii u dhiso diinka lagu barto waa ficnaan lahayd laakiin wuxuu u dhisaya inuu ku xamaasho masaakiin niman macallimiinoo qur-aanka iska soo xifdiyo ducafo aho aan xoole haysaninoo masaakiinoo magaaladii soo galay oo u dhiibayaa laba boqoloo carruuraa laisku keeni mid walbaba kunkaasaa laga qaadayaa waxaa laga yaaba laba boqoloo kun inay bishii soo gasho ayaa laga yaaba kun kun markuu ka qaato markaasuu macallimiintii saaka soo gashay ilaa caawa fadhiday ilaa galabta fadhiday shan shan kun into kasii inta kalena jaab kuu rito ayaa dhacda waana xaqiiqo wey nairobi waa ka jirta waxaas waa wax jira weeyaan waa buuxdaa waxaasoo dhan waa wax la helo marka arrimahaasoo dhan waxay keenaysaa waa waxa maaragtay tarabiye xumada oo markii hore aysan dadka kusoo barbaarin sunnada inay bartaan ama diinkii ay bartaan aanan aanan aysan ku barbaarin wey hadda yacni maraykanka oo kale maalan waxaa u tegey laba xarako laba urur oo laba madallo kale leh masaajidyaha stageska kala duwan oo dhan yacni ayaga qolaba oysaydareys maarata qole la yidhahdo majlisul a'ima la yidhaahdo oo ayaga isku xirtay qolena raabidatul a'ima la yidhaahdo waa laba xisbi oo xisbiyadana soomaalida waa taqaanaa ururadeena soomaalida ahaa intaasoo stage baa masaajidya ka dhisan yihiin markaasaana mid mid u ogol weligood kulmi maayaan saasaa loo socdaa laba laba khad oo mutawaasi oo xisaabtaa ku arki jirtay handasada qofkii bartay khataani mutawaasiyana la yidhaahdaa laba layno weligood aan kulmayninoo saa u socdo ayaa la yidhaahdaa marka weligood ma kulmayaan qoloba qolada kale masaajidkeeday joogtaa kii manhajkii jamaacadaas ay lahayd hadduu wadaad iska qaafilaho afrika ka tegey oo masaajidkii inuu shiikh yahay la arko hadduusan manhajka ku soconin maalinta kale waa la cayrina masaajidka laga cayrina waa la bixinaya maaragtay xataa sheikh kasta ha ahaa manhajkii jamaacaday ururka isuku socday hadduusan qaadanin waxaa waay yaa weylaho weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala rushdigeenna hanoo soo celiyo jamaacaadkan iyo ururadan iyo fitnada muslimiinta fitno badanay u keena runtii dhib badanay muslimiinta u keeneen ilaahay ayagana hadduu hidaaye ugu talagalo allah soo hanuuniyo annagana ilaahay fasaad nama fasaadiyey ilahay nama fasaadiyey ayagana fasaadka allah ka soo qabto shiikha marka kalimaadka uu leeyahy waa kalimaad aada u qiimo badan wey walyaxdar ha iska ilaaliyo min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi asxaabtiisa waa ardaydiisa akhrintooda ay akhriyaan calaa hayrihi asaga shiikhaan ahayn ay ku dul akhriyaan nacidda uu nacayaahi ha ka digtoonaada mucallinkaasi shiikha kayrkiisa ahoo aan asaga ahaynoo minman yuntafacu bihi dadka cilmigooda lagu intifaacayo ka mid ah wa haadihi middan in uu qofka naco in cid kale lagu dul akhriyaahi musiibatun musiibo weeye yubtalaa biha lagu imtixaano bacdu lmucallimiina mucallimiintii aljaahiliina jaahiliinta qaarkood lagu imtixaanay weeye wa hiya iyaduna dalaalatun bayina waa daliil cad weeyaanoo min saaxibiha saaxibkeeda tusinayo calaa suui niyatihi niyadiisa xumaanteeda ay niyad xun yahay iyo fasaadi awiyatihi damiirkiisi qalbigiisi inuu mubsi uu fasaadsan yahay tusinayo weeyaan bal iska dhaafe hiya xujatun qaadica waaba daliil go-an weeye calaa cadami iraadatihi inuusan ula jeedin bitacliimihi bariddiisa oo dadka baraya cilmigaahi wajha allahi tacaala alla sarreeye wejigiisa uusan ula jeedin allihii alkariima ee maaragtay wanaagsanaa inuusan ula jeedin wey fainahu maxaa yeelay ninkaasi qofkaasi mucallimka ihi low araada allaha tacaala hadduu alla ula jeedi lahaa bitacliimihi baristiisa dadka uu waxbarayaahi hadduu alla keliya ay arrinta ka ahaan lahayd lamaa kariha daalika arrinkaa ma uusan nacin in wad kaleeto shiikh kale inta loo tago wax laga faa'iidaysto oo ahlu sunno ihi ma karahsadeen weeyaan bal qaala linafsihi naftiisa wuxuu ku dhihi lahaa ana aradtu aacata tacliimta markaan dadka waxbarayay maxaan ula jeeday aacata baan ula jeeday ilahay inaan ku aeeco bitacliimihi baritaankiisa qofkan oo cilmiga aan aqiinay inaan ilaahay ku aeeco dadka la baro maxaa yeele kitmaanu lcilmi oo la qariyo qofka qariyaa cilmi ou og yahay aljamahu llahu yowma alqiyaamati bilijaamin min naaran oo nebigu yidhi cilmiga qofka qariyo kitmaanulcilmi sameeyo liijaan sida fardaha loo liijaam gareeyo miijaamka loogu sameeyo ayaa loo geliyaa maalinta qiyaamaha ah weya marka waxa weeye maqsadkaygu waxay ahayd inaan dadkan daaco anoo ilaahay adeecayo inaan wax baro waqad xasalad wayna dhacday waxbaan baray wa huwa ardaygaana qasada wuu u qasday biqiraa'atihi akhrintiisaoo calaa hayrii aniga axadaan ahayn oo ku dul akhrinayo wuxuu ula qasday ziyaadata cilmin cilmi dheeraad inuu helo ayuu ula qasda weya idan falaa cataba dagaal la dagaalamo calayhi dushiisa ma ahaanin maxaan kula dirirayaan wax wanaagsan buuga sameeyey cilmiga ha korasado marka dadka ahlu sunnaha waxaa laga barto dadka ahlu bidacaana yaa la aadin uma mashaa'ikh fara badan nin walbaba ha samaysto cilmiga fannigu ka akhrisan karo shiikhuu ka akhrisan karo ha ka akhristo cilmigiisa inuu korasado baa laga rabaa wqad rawaynaa waanu warinay buu yidhi imaamu nawowi raximah اllah fii musnadi اlimaami imaamkii kitaabkiisa musnad ka ahaa alimaamkii almujmaci calaa xifdihi xifdigiisa lagu kulmay inuu xaafid yahay lagu kulmayo ijmaac ay ahayd wa imaamatihi imaamnimadiisana lagu kulmay oo ijmaac ay ahayd kunyadiisana abi muxamed abu muxamed la ohan jiray adaarimiyina nisbadiisa ay ahayd daarimi la ohan jiray raximah اllahu tacaala waxaa weeye horaan usoo sheegnay alimaamu addaarimi cabdullahi bni cabdiraxmaan ayaa la yidhaahdaa altamiimi addaarimi asamarqandi baa la yidhaahdaa waxa weeyaan wuxuu loogu abtiriyaa ilaa bani daarim qabiilo la yidhaahdaa loogu abtiriyaa oo yani batn min bani tamiim qabiilada bani tamiim la yidhahdo carabta ka mid ah qolo ka mid ah weeye marka wuxuuna ahaa culammadii qarnigii saddexaad joogtay laba boqol iyo konton iyo shantii ayuuna sheikhaasi geeriyooday weeye raximah llahu tacaala imaamu daarimi ayaa marka musnadkiisii waxaan ku warinay buu yidhi wuxuu noo soo wariyey can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu cali bni abi aalib ayuu hadalkan aad u qiimaha badan oo wasiyada iyo dardaaranka ayuu nooga soo wariyey radia allahu canhu ilahay ka raadli noqday annahu qaala cali bni abi aalib inuu yidhi yaa xamalata alcilmi cilmiga kuwa xambaaro ardadii buu la hadlaya iyo culummadii dadka cilmiga qaatay dadka cilmiga xambaartay ama cilmu lqur'aan ha noqdo ama cilmu sunna cilmulwaxyeyn baa loo jeeda dadkii xamalatulcilmiga ahaayo icmaluu bihi cilmigii ku camalfala cilmigii aad barateen ku camalfala lianna ku camalfalka cilmiga lagu camalfalaahi waa imaarta cilmiga laga hela miraha miraheeda kaa weeyaan fainama alcaalimu qofka caalim la yidhaahdaa waxa weeye un man camila qofkii ku camal falo bimaa calima wuxuu bartay aayaddaad baratay ku dhaqan xadiidkaa baratayna ku dhaqan wixii aad baratay ku dhaqankeedu qofka ku dhaqmaahay kaasaa caalim la yidhaahdaa buu yidhi wa waafaqa cilmuhu wa waafaqa o waafaqo cilmahu cilmigiisina camaluhu camalkiisa o waafaqo uu ku camal falay cilmigiisii iyo camalkiisi isma khilaafsana cilmigiisii iyo camalkiisii waa iswaafaqsan yihiin macnaha wuxuu bartay nin ku dhaqmayo lagu yaqaano weeyaan cilmigeebaa lagu yaqaana laakiin waxa ay masaarida nooga soo guuriyeen oo kale ay dhihi jireen markuu asagu isagoo shiikhoo diintii yaqaano oo haddana waxaan diintii ahayn ku dhaqmay oo wuxuu leeyahay khud cilmii walaa ta'khud camali aniga cilmigayga iga qaada laakiin camalkayga faraha ka qaada kuli waa khilaafsan yahay camalkiisa cilmiga qofka laga qaadanayo waa inuu cilmigiisa iyo camalkiisa iswaafaqsan yihiin labadaba inay iswaafaqsan yihiin markuu intaa cali yidhi wuxuu yidhi wasayakuunu waxaa ahaan doono aqwaamun dad baa ahaan doono qoom oo yaxmiluuna alcilma cilmigii ambaari xambaarayo cilmigii soo qaadayo kuwaasoo laa yujaawisu taraaqiyahum cilmigii uusan dhaafaynin uusan gudbaynin taraaqiyahum kalxamahooda uusan dhaafaynin halkaa yacni yacni taraaqiga sida imaamu nawowi noogu fasiri doono qeybta tobnaad aan ku arki doonno waxa weeye yacni waxaa la yidhaahdaa alcadmu aladii bayna thaqrati alnaxri waalcaatiqi yacni lafta u dhaxayso thaqrat alnaxri waxaa la yidhahdaa halkan iyo luqunta inta u dhex leh ayaa la yidhahda kalxamaha waa kuwaas weeyaan uusan gudbaynin cilmiga halkaa ma dhaaf gurigii dhaafi maayo baa loo jeeda yukhaalifu camaluhum camalkoodiibaa wuxuu khilaafayaa cilmahum cilmigoodiibuu khilaafaya cilmigoodii camalkoodi waa kala tegsan yihiin buuli wa tukhaalifu sariiratuhum sirtoodii ayaa waxay khilaafaysaa gudihii baatinkii weeye qalbigoodii alaaniyatahu calaaniyatahum calaaniyadoodii calankoodii acmaashooda daahir ka ahayd ayay khilaafaysaa oo isma waafaqsana weeye yejlisuuna way fadhiisanayaan xilaqan iyo xalaqan labadaba uu noo xarakeeyey labadaba waa la yidhahda xilaqan iyo xalaqan waa dhihi karta xalqado xilaqda waxaa la yidhahdaa koobaabinta oo cilmiga markii la fadhiisto xilaqulcilmi baa la yidhahda ayay fadhiisanayaan markuu fadhiistaan markay fadhiistaan xalqada cilmiga markay fadhiistaan yubaahii bacduhum bacdaa yubaahii wuu faani bacduhum qaarkood baa bacdan qaarka kale u faanayo xalqadaas markay fadhiistaan anaa kaa cilmi badan anaa kaa cilmi badan u fadhiisan doonaan buuli dadkaas ayaa imaan doona buuli dad camalkoodii cilmigoodii aysan iswaafaqsanayn cilmigooda uusan hungurigaasi kalxamaha dhaafaynin sirtoodii iyo calaaniyadoodii ay iskhilaafsan tahay majaalista markay fadhiistaanna qofba qofka kale inuu ka cilmi badan yahay oo ugu faanayo wey xataa ina arajula ilaa qofkii yani layaqdabu ou caroodo calaa jaliisihi ardaygiisii oo asaga la fadhiyey an yajlisa inuu la fadhiisto ilaa hayrihi axad aan asaga ahayn inuu la fadhiisto ilaa uu ka caroodo oo wayadacahu uu ka tago yani taas ayuu gaarayaa weeyaan markay say yani cilmiga iskugu faanayaan ayuu qofkii wuxuu gaarayaa ardaygiisiiba wax ka baranayay hadduu inta ka taga mid kala aado isagana uu ka tagaahay inuu u caroodo buu gaarayaa waa hadalkii hadaayo kale la mid tahay weeyaan xataa ina arajula ninkii ama qofkii ama shaykhii layaqdabu ou caroodo calaa jaliisihi ay calaa tilmiidihi weeyaan kii la fadhiyey oo ardaygiisii ahaa oo u caroodo muxuu ugu caroonaya an yajlisa lian yajlisa inuu fadhiisto oo uu la fadhiistay ilaa hayrihi cid kale wayadacahu asagana uu ka tegey taa uu u caroodo weeyaan ulaaika dadkaasi laa tascadu acmaaluhum acmaashoodu ma korto oo ma fuusho fii majaalisihim camalka ay majaalista ku sameeyeen oo tilka taa ah camalka majaalistaas ay ku sameeyeen kori mayso ila llahi tacala ilaahay uma fuusho subxaana wa tacaala lanna camalka ilahay waa kor yeela soo maha ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacuhu buu ilahay leeyah camalka saalixa ilaahay baa loo kor yeelaa marka camalkoodi ay samaysteen oo kaa ah lama kor yeelo meeshaas majliskoodaas waxay ku sameeyeen lagama kor yeelo weeyaan aharkan marka yacni waxa weeyaan imaamu daarimi ayaa fii musnadii ku wariyey laakiin aharku waa ahar daciifa weeyaan wasiyadaasi sanadkeedu waa sanad daciifa weeye laakiin macaanida uu ka hadlay macno uu ka hadlaa macno wanaagsan ah weeyaan wqad saxa can alimaami shaaficiyi raximah llahu tacala anahu qaal waqad saxa waxaa ansaxay oo saxiix noqday oo sugnaaday can alimaami shaaficiyi imaamu shaafici xaggiisa waxaa ka sugnaaday raximah llahu tacaala ilaahay sareeye allah u naxariista eh annahu qaala imaamu shaafici inuu yidhi wadidtu ana hada alkhalqa tacallamuu hada alcilma yacni cilmahu wa kutubahu cala an laa yunsaba ilaya xarfun minhu wadidtu waxaan jeclaaday buu yidhi ana hada alkhalqa khalqigan oo dadka loo jeedo oo muslimiintiiya tacallamuu inay bartaan hada alcilma cilmigan oo cilmu shariica inay bartaan cilmiga waa kee yacni isagaa noo fasiray imaamu shaafici wuxuu ujeedaa wuxuu u jeedaa cilmahu wa kutubahu cilmigii shiikha uu bartay iyo kutubtii uu qoray leanna shiikhu imaamu shaafici cilmigan meelo badanba u maray xarameykoo u tegey oo xijaas dhulkaasoo maray ciraaq isagaaba joogi jiray markiisii hore waa reer ciraaq oo dhan cilmigeediibuu bartay yeman uu tegey wuxuu tegey masar ku dambeeyey ugu dambayntii halkaa uu joogay intaas cilmiga uu dalbayey rixlaadka uu samaynayey yacni kitaabadii tasaaniiftii iyo qoritaankii kutubta uu qorayey waxaasoo dhan ay wuxuu jeclaaday dadku inay bartaan cilmigaas waa cilmigii sunnadii iyo diinkii uu soo ururiye weeyaan maxayna maxaan u jeclaanayaa inay cilmigaasi bartaan calaa an laa yunsaba inaana la nisbaynin oo aniga la igu tilmaamin ilaa xarfin xaraf oo minhu cilmigaa ka mida shaafici baa saa yidhi inaan lay dhihin cilmigaa shaaficiya keen inaan lay ohan kutubtaydiioo dhan inta bartaan inaanan la dhihin waa cilmigii shaafici aan ka bartay inaana lai ohanin tawaaduca fiiri meesha uu gaaray saasoo kale baa dadka laga raba in cilmigii la barto oo cilmigaadii ummadda ku intifaacdo ayaa la doonayaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay yani cilmigaas inay dadku bartaan laakiin aniga aanan la ii nisbayninoo la ohan shaafici baa hadalkaa yidhi ayaan jeclaan lahaa buu leeyahy saasuu jeclaa marka waxaa la rabaa dadka in cilmigan aan u baranno ilaahay dartiis inaan u baranno inaan dadka ilaahay darti u barno alla dartii inaan u barno xoole inaanan ka qaadanin ambiyada rususha iyo dariiqadoodii way waa dariiqadii ambiyadii rususha ay lahaan jireen inaadan xoolo weydiisanin inaadan jaah iyo madaxtinimo weydiisanin inaadan maarata wax danoo aad ka leedahay aynan jirin ayaa la rabaa haddii suu niya ku gashana waxaad ogtihiin xadiidka imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayey imaamu axmed iyo nasaa'i ba ay soo saareen xadiidu abi hurayra markuu nebiga ka sheekeynayey wuxuu yidhi ina wala ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaama dadka ugu horeeyo oo maalinka qiyaamaha ah la kala xukmayo la xukmiyaahi wuxuu leeyahay saddex nin buu tilmaamay qof waa shahiid ilaahay jidkiisu ku dhintay qofna waa qaari ama waa caalim cilmi buu bartay qofna waa maaragtay nin hani ah oo sakhi ahoo xoolihii bixiyey saddexdaasaa ugu horrayso yidhi waxaa la naaray maxaa yeelay niyadoodii baa xumaatay kii shahiidka ahaa wuxuu leeyahay rajulun istashhada waa qof goobtii macrakadii gaalada isagoo liiclaa'i kelimatillah u dagaalamayo ayuu ku dhintay laakiin niyadiisaana sax ahayn markaasuu ilaahay fa utiya bihi buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkiibaa qofkii baa la keenaya shahiidka ahaa qiyaamaho lasoo saari markii la keeno alla loo keeno facarafahu nicamahu facarafaha wuxuu alla baraya tusaya aqoonsiinaya nicmada u galoo dhan taamu kuu sameeye taamu kuu sameeye taamu kuu sameeyaa laleeyahy markaasuu garanaya nicmadii ilaahay u yeeloo dhan markuu intaa garto ayaa allah wuxuu leeyahay famaa camilta fiiha nicmadii aan ku siiyey oo aan hadda aad soo xusuusatoon ku aqoonsiiyey maxaa ku camalfashay nicmadaasi markaasuu wuxuu leeyahay ninkii shahiidka ahaa qaataltu fiika xata istashhadtu waa ilaahayoo dartaabaan u dagaalamay ilaa aniga la i dilo oo shahaadadii aan helo oo shahiid aan noqdo markaasuu rabbi wuxuu ku leeyahay kadabta buu leeyay been baad sheegtay buu leeyay walaakinaka qaatalta liyuqaala jarii waa dagaalantay waxaad u dagaalantay in lagu yihahdo waa geesi hebel hebel waa geesi waqad qiila waana la yidhi dadkii geesi waa wallaahi hebelkaasu galay baa lagu yidhi adduunkii baad camalkaagii ku heshay buu leeyi uma umira bihi fasuxida calaa wajhi xata ulqiya fi nnaar yacni markiiba amar malaa'igtaa la amraya markaasaa weji weji dhulka loogu jiidaa ilaa naarta ilaahay lagu rido halkaasuu gaaray maxaa ninkaas shahiidka oo ilaahay jidkiisa ku dhintay naarta uu ku galay niyadiisaa aan sax ahayn ilaahay darti ahayn laakiin istutus dadka inaad geesi tahay ha ku arkeen ayuu maaragtay arrintaa u sameeyey kan labaad nabigu wuxuu yidhi warajulun tacallama alcilma wa callamah kan labaad waa nin cilmigii bartay asagaa cilmigii shareecada bartay markaasuu dadkii baray wa qara'a alqur'aana qur'aankiina wuu akhriyey marka markuu akhriya qiyaamaha fa utiya bihi lala imaanaya maalinta qiyaamaha lala imaanaya markaasuu facarafahu nicamahu facarafaha waa loo tirtirinaya nicmadii alle markaasuu nicmadii ilaahay ou garanaya markaasaa la leeyahay famaa camilta fiiha nicmadii aan ku baray wixii aa hadda baratay cilmigii aad baratay iyo qur'aankii maxaa kusoo camal fashay markaasuu wuxuu leeyahay tacalamtu alcilma wacallamtuhu wa qara'tu alqur'aana fiika yacni wuxuu leeyahay tacalamtu alcilma cilmigii baan bartay ilaahayow wacallamtuhu dadkiina waan baray wa qara'tu fiika alqur'aana adiga dartaana qur'aankii waan u akhriyo dadkiina waa aan baray buu leeyahy markaas asagana sidii kale lagu leeyahay kadabta been baad sheegtay baa leeyahy walaakinaka tacalamta alcilma liyuqaala caalim cilmigi waxaad u baratay in lagu yidhahdo hebel waa caalim wa qara'ta alqur'aana qur'aankii baad akhrisay liyuqaala huwa qaari'un in lagu yidhaahdo waa qaari faqad qiila waaba lagu yidhiba adduunkii baad qaari inaad ta heshay wallahi hebel qur'aanku yaqaanaa in lagu yidhaahdo waa caalim weeye in lagu yidhaahdo waaba lagu yidhi adduunku intaad joogtayba caalim weeye iyo maarata tiina waad heshay maxaa yeele niyadaadaa xumayd weeyaan uma umira bihi asagana waa la amraya malaa'igtii markaasaa fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar marka ilaa wejiweji inta lagu jiido dhulka haddana maaragtay naartii lagu rido kan saddexaad waxa weeyaan yani warajulun wasaca allahu calayhi waacطaahu min asnaafi ilmaali kulli waa qof ilaahay inta xoolahii u waasiciyey nooc kasta oo xoolaha ay leeyihin ka kooban yihiin ilaahay ou siiyey subxaana wa tacaala markaasaa asna qiyaamo lala imaanaya nicmadii baa la xusuusinaya wuu garani markaasaa la leeyahay famaa camilta fiiha maxaa ku soo camal fashay markaasu wuxuu leeyahay maa taraktu min sabiilin yuxabu an yunfaqa fiiha yani ilaa anfaqtu fiihi ilaa anfaqtu fiiha buu yidhi waddo oo aan ka tegin ma jirto oo la jecel yahay in wax lagu bixiyo la jeclaado ilaa waxbaan ku bixiy waddo kasta kulligeed ayaan xoolaha ku dhiibay buu leeyahy markaasaa allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay kadabta walaakinaka inaka facalta arrintaas waa aad samaysay liyuqaala jawaadun in lagu yidhahdo hebel waa saki waa deeqsi in lagu yidhaahda baad u samaysay faqad qiila waana lagu yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi uma ulqiya fi nnaar sidoo kale asagana naarta loogu ridaa weye waa acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiicnaa weye kuwa ugu wanaagsanaa weye shahaadada inuu qofku helo waa darajo sare qofka shahiidka shahaadada helaahi waa darajo sare weye qofka qaariga ahee caalimka ahi waa darajo sare weye qofka sakiga ahee jawaadka ahee xoolaha dariiqa xaqaa ku bixiyaan waa darajo sare weeye qaniga shaakirka waa darajo sare weeye saddexdii darajo oo ilaahay loogu dhowaanayay ayay waxay ku muteen cadaab ku muteen oo naarig lagu geeyay ay ku muteen maxaa keenay niyo xumadaasaa keentay waxaa weeye camalkooda ilaahay daraaddii uma aynan samaynin marka ikhlaaska waa laga maarmaan wey faslun fii akhlaaqi mucallimi alqur'aani wuxuu u fasal yahay fasal kaana fii akhlaaqi mucallimi alqur'aan qur-aanka qofka barayo dadka akhlaaqda laga doonayo ayuu musanifka halkaa noogu dhigay wayanbagii lilmucallimi ninka qofka mucallimka wax barayaahi waxaa u haboon waxaa haboon lilmucallimi waxaa u haboon qofka mucallimka ahe qur-aanka barayo cilmiga barayaahi an yatakhallaqa inuu ka akhlaaq dhigto bilmaxaasini waxyaalaha wanwanaagsan inuu akhlaaq ka dhigto allatii maxaasintii warada sharcu biha sharciga uu ku soo arooray ilaa wax maxaasin la yidhahdo wanaaga shareecadanaana tustay wixii sharciga uu ku yimid oo maxaasinoo wanaag ah oo dhan inuu akhlaaq ka dhigto ayaa u habboon baa la leeyahay iyo walkhilaali sifooyinkii alxamiidati wan wanaagsana washiyami yacni khaslooyinkii almardiyati laga raadi ahaa allatii yacni sifaadkii iyo khaslooyinkiiyo arshada ilayha yacni sharciga uu ku maaragtay ku hanuuniyo dadka inuu ka akhlaaq dhigto marka alkhilaal ashiyam waa isku wada macno weeyaan alkhilaal iyo ashiyam waa dabeecado iyo akhlaaq iyo sifaad iyo khaslaad wan wanaagsan baa la yidhaahdaa sidaasaa loo wada jeedaa weyan maxay tahay akhlaaqda wanaagsan ou shareecada ay amartayo sharciga uu ku hanuuniyo inuu ka akhlaaq dhigto la doonayahay waa midee min azahaadati ah zaahidnimadii fi dunya adduunka uu ka zaahido macnaha camal kasta iyo tacliinta uu samaynayo waa inuu zaahidiyo qaradkiisa qarad adduunye uusan noqonin iyo wataqalluli yaraysasho uu yaraysto minha adduunka uu yaraysto alab dunya adduunkan keliya waaad waaad waxaad ku leedahayba adduunkan waxaad cuntay iyo waxaad cabtay waxaad labisatay iyo meelaad seexato umaad ku leedahay inuu intaa yaraysto ayaa maaragtay akhlaaqda wanaagsan ka mida waxaa ka mida wacadami lmubaalaati u aaba yeelin la-aan uusan u aaba yeelin biha bidunya adduunka uusan u aaba yeelin iyo wa biahliha ahalkeediina uusan u aaba yeelin yacni dadka ahludunya ah oo xoolaha leh inuusan xoolahooda ku qadarinin adduunkan iyo dhaldhalaalkiisana uusan qiimo weyn la yeelanin arrintaas ayaa waxay tahay akhlaaqda wanaagsan oo laga doonayo waxaa ka mid a akhlaaqdaasi weliba wasakhaai waljuudi wasakhaai deeqsinimo waljuudi yani tnyani deeqsinimadii aljuud wasakhaa waa isku macno weeyaan waa deeqsinimadii un weeyaan qofka wax bixiyo baa loo jeeda iyo wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda iyo dabeecadda teeda wanaagsan inuu ka akhlaaq dhigto wa talaaqat alwajhi wejiga weji furfurnaan inuu dadkii la qaabilo ayaa la rabaa wejigoo furfuran markaad dadka ku qaabisho waa dabeecadda wanaagsanay ka mid taha inaadan weji macbuus noqoninoo dadkii aadan isla weynaaninoo dhabanka aadan u jeedininoo ka jeesaninoo arrintaasoo kale baa la alaaqatulwajhi baa la rabaa weji furfuran muxuu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam sadaqada markuu tirinay sadaqada waxaa ka mida walow an talqa akhaaka biwajhin talqin weji furfuran inaa walaalkaa kula kolanta xataa waa sadaqa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaaqadaas alaaqatulwajiga oo bashaashnimada iyo farxadda ahiyo min hayri khuruujin ilaa xaddi alkhalaacati min hayri khuruujin ayadoo aysan bixid la'aan ay tahay bixid la'aan uusan u bixin ilaa xaddi alkhalaacati yacni xishood la'aan uusan qofka yacni darajo bashaashadii iyo qosolkii darajo xataa waxay gaarsiin kartaa markuu qofka ka badbadiyo oo uusan caadiba ahayn inay gaarsiiso inuusa cadam alxayaa inay gaarsiiso xishood la-aan inay gaarsiiso marka taa inay gaarto lama rabe dalaaqatulwajiga waa inay maaragtay darajadeedii martabadeedii ay leedahay laakiin mid iska un furfurano lama raba iyadan inan taasoo kale aadan ka dhigin waxaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan inuu ku sifoobo la doonayahay waalxilmi yacni dulqaadkii wasabri sabarkii oo dadka yacni xumaanta ku samaynaya u sabro una dulqaatabaa ka mid ah wey watanazuhi inuu iska ilaaliyo oo yacni uu ka hufnaado can danii iliktisaabi shaqooyinka liito shaqooyinka liliito oo qofka markii la arko laleeyahay dadku agtoosa uusan qiimo ku yeelanaynin inuu iska ilaaliyo mararka qaarkood yani waxaa la yidhaahdaa danii iliktisaabka marka la yidhahdo shaqooyinka hoose yani qofka yuusan shaqaysanin ma aha waxaa weeye qofka inuu gacantiisa ku shaqaysto ambiyadu way xamaalan jireen gacantoodana ku shaqaysan jireen nabiyulaahi daauud kaana yakulu min camali yadihi buu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam gacantiisa wax ku shaqaysto cuni jiray ayaa la yidhaahdaa waxay ka fiican tahay mararka qaarkood shaqooyinka hooseeyo inuu qofku dadka tuugsado oo cid wax weydiisto ayay ka fiican tahay inuu shaqada hoose u qabsado oo isagu xididkiisa ou cunaa bay mararka qaarkood ka fiican tahay weya wa mulaasamati alwaraci waracnimada oo xalaal miiradnimada ihi inuu qofku laazimana akhlaaqda wanaagsanay ka mid tahay waalkhushuuci yacni khuduuca ilaahay uu khushuuco oo uusan dadka isku kibrin wasakiinati xasiloonidii walwaqaar weyninkii oo maaratay ou yani maarata waa iska sakiinada xasiloonidii oo kale ah dabeecadaas inuu ka dabeeca dhigta baa la raba watawaaduci inuu tawaaduc sameeyo oo dadka uusan maaragtay uusan ku kibrin maxaa yeelay tawaaduca waxa way waqfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin yani saasoo kale yani allah nabiga ku leeyahay garabkaadiina u raariciso dadka u tawaaducdo khuduucda timaadido ilaahay a u khuduucdo tawaaducaasaa la rabaa lanna tawaaduca waxaad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadukum cala axadin walaa yabqiya axadun cala axadin xadiidka imaam muslim ayaa warinaya xadiidu ciyaad bni ximaarin ayaana saxaabigaasaa warinaya allah baa wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu dadkii tawaaduca oo maaragtay qofka inuu ilaahay dadka inuu alla u tawaaduco oo dadkiina uusan ku kibrin baa la rabaa xataa laa yafqara axadun cala axadin ilaa ilaa qof kale qof qof qof kale uusan u faanin walaa yabqii axadun cala axadin qofna qof kale uusan dulminin baa la rabaa maxaa yeele tawaaduca qofka markuu tawaaduco ilaahay waa kor yeela xadiidkii kale imaamu muslim fii saxiixi ku sugnaa wuxuu ah wamaa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafaca ilaahay subxaanau watacaala qof uma tawaaduco oo dhulka iskuma dhigo ilaa ilaahay waa kor yeela subxaana wa tacaala marka kibirka unbaa la diidan yahay wey wlkhuduuci baa laga rabaa inuu ka akhlaaq dhigto khuduucii waa khushuucii laftiisa oo la mid yahay waijtinaabi daxiki qosolkana inuu ka dheeraado ma aha qosolka oo dhan ha ka tago maxaa yeel nabigeena kaana yadxak wuu qosli jiray mararka qaarkood xataa badad nawaajidahu ilaa miciyadiisa ay muuqdaan ama goosdameedkiisa uu muuqdo ayuu qosli jiray laakiin qosolka tirada badan oo aan macnaha lahayn baa la diidaya muru'adaadana wax u dhibaya weeye taasoo kale baa la diidaya iyo wlikaari min almizaax min almashi wlikaari badin inuu badsadana inuu ka tago o iska ilaaliyo min almashi kaftanka tirada badan maxaa dadku markay kaftamaan kaftanki waxaa dhici karto sida loo wado loo wado loo wado inuu qofkan gaarsiiyo inuu marka dambe u faano qofka kale inuu nasab ku faano oo ka kale inuu ka sarreeyo gaarsiiyo oo markaa qalbigooda isku xumaadaan meeshiina marka cay iyo dagaal iyo balaayo ay ka bilaabato ayaa imaanayso laakiin misaax oo dhan ma ahee alikaar baa la rabaa kaftanka waa la rabaa in la kaftamo nabigeenna waxaa way waa kaftami jiray walaa yaquulu ilaa xaqan dadka wuu la kaftami jiray laakiin waxaan xaq ahayn ma ohan jirin salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa la rabaa kaftanka laakiin kaftanka tirada badan oo hadhowdii xiqdiga keenayo kaasaa la diidan yahay muxuu ah ninka shaacirka muxuu dhihi jiray ina almisaaxa bad'uhu xalaawa laakinama aakhiruhu cadaawa buu dhihi jiray yacni waxa weye marka hore uu bilaabanayo waa macaan yahay kaftanku waa laisku tuurtuuraya laakiin aakhirkiisa cadaawa ku dambaynaya hadduu tiro bato in la isnaco oo dadkii maaragtay meel xun kala gaaraan ayuu gaarsiinaya wey wa mulaasamati alwadaa'ifi wadiifooyinkii iyo shaqooyinkii asharciyati sharciga ahaa in la laasimo ayaa iyadana akhlaaqda wanaagsan ka mid ah camal kasta oo wanaagsan oo wadiifo kasta oo wanaagsan oo shareecadu ay keento inuu qofku iska laasimo wanaag oo la yimaado maxay ka mid tahay iyadii buu fasiraya wadaaifka aad ka shaqo dhiganayso oo sharcigu ogol yahay waxaa ka mida katanadufi biisaalati alwsaafi katanadufi isnadiifinta qofka uu isnadiifiyo oo jirkiisa uu nadiifiyo yacni dharkiisa uu nadiifiyo ayaa la rabaa nadaafad weeyaan biisaalati alawsaafi wasakda inuu iska zuuliyo iska dhaqo inuu isku nadiifiyo baa la rabaa jirkaaga iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa dharkaagaba inaad nadiifiso waxay ka mid tahay wadaaifta sharciga oo lagaa rabo maxaa yeeley nadaafaddu waa shay weyn weeyaan waxaa ka mid uu leeyahay iyo weliba yacni washucuuri wa isaalati shucuuri timihiina inuu zuuliyo allatii timihii warada sharcu sharciga uu ku soo arooray biisaalatiha in la zuuliyo timo waxaa jiro in uu qofku maaragtay inuu iska zuuliyo la rabo sida maalan wuxuu kuu miaaliyo yidhi ka qasi shaaribu buu yidhi timihiibu wuxuu kaaga soo qaaday kaqasi shaarib shaaribka gaagaabintiisa oo qofka iska gaagaabiyo shaarbahaad haddaad iska sii dayso oo tiraahdo ha dheeraadeen foolxumuu noqonaya marka dambe cunadii iyo waxaad cunayso afkaadii buu gelaya marka timihii inaad shaaribkaada gaabisa baa la rabaa laakiin garka in la xiiro lama ogola in la daayo waay garka in la sii daayo waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista garka icfaau lixa tilmaamaysana waxay gaarsiisa waa xaddi tawaatur ay gaartaa waa axaadiis mutawaatira weya waxaa ka mid a kuwa la zuulinayo timaha kilkisha ka soo baxo timaha hoose oo rag iyo dumarba ka soo baxo waxaasoo dhan inaad jirkaada ka zuuliso baa la rabaa kilkishoo kale nadfulibti baa la yidhahda waa inaad maxaa yeelay kilkishii way dhididaysaa hadhow shiir iyo waxay yeeranaysaa iyo qurun iyo timihii waa soo uraya qofka marka inuu waxaasoo dhan iska zuuliyo ayaa la rabaa weeyaan waxaa la mida buu yidhi wa takliimi ladaafiri cidiyihii jaritaankoodii laiska jaro cididaada inay dheeraato lama rabo waxaa la rabaa cidyuhu markay soo baxaanba inaad jartid maxaa yeele awsaakna way kulminaysaa sunnadana nadaafaday ka mid tahay in cidyihii laiska jaro wey wa tasriixi lixya garkaadana inaad shanlayso garka inuu qofku shanlaystana ayadana waxay ka mid tahay wadaaifta sharciga uu faray wa isaalati arawaa'ixi riixdii ama urkii alkariihati ee la nacay oo kariihada ahaydoo xumayd ayadana in la zuuliyo qofka dadka bani aadamka waad hartay shiir buu leeyahay markaad masaajida iyo meelaha imaanaysid qofka waxaa la rabaa inuu shiirkaasi waxa lamidka ihi u isticmaalo bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo udgoonaa o walba haddana yacni tiibka aada u jecla carafta iyo barafuumka iyo waxa lamidka ihi waa catarka aada u isticmaali jiray raa'ixa oo aada u wanaagsan buu isticmaali jiray wuxuu dadku dhibsanayaan dhan inuu iska ilaaliyo baa la rabaa wa isaalati arawaa'ixi alkariihati yacni riixda iyo maaragtay urka oo jirkaada urinayso inuu qofku iska zuuliyo walmalaabis almakruuha dharka la karahsadana qaadashadoodii inuu iska ilaaliyo iska suuliyo baa la rabaa yaani dharka qofka ku dhegan oo cawradiisa banaanka soo dhigaayo iyo waxa lamidka ahi dharka aanan qofka muru'ada leh inuu qaato aan ahayn oo dadka ama ciyaalka ay qaataan caruurta yararka ama ciyaal suuqa dadka ay qaataan oo kale inaadban labisanin adiga oo sharaf lahoo nin maaragtay ama taalibulcilmiga ama sheekha inaadan dharkaasi labisanin baa la rabaa malaabista la karahsadoo dhan inuusan qofka qaadanin la rabaa arrimahanoo idin waxaa weeye maaragtay waa arrimo runtii sheekh raximah llahu tacaala aadaabta wanaagsan ay ka mid tahoo shareecada uu ka soo guuriyo weeyaan walyaxdar ha ka digtoonaado yacni mutacalimkii iyo mucallimkiiba mucalimka iska ilaaliyo kula alxadari digtooni kulligeed min alxasadi xasadka iska ilaaliyo xasadku waa sifa xun wey waxaa la yidhahdaa waa tamanii zawaala nicmat alkhayr qofka kale oo walaalkaaya nicmadii ilaahay uu siiyey inay dhaafto ay zuusho oy ka baaba'do jeclaanshaha aad jeclaataa la yidhahda xasadka weeyaan marka xasadka ha iska ilaaliyo qofka lianna xasadku ya'kulu alxasanaat kamaa ta'kulu alxataba annaaru sida ay yacni dabku oo u cuno qoryaha uu cuno baa xasadkana yacni xasanaadkaadi uu cunayaa weeyaan marka xasadnimadana shay ilaahay laga magan galo weeyaan inaadan walaalkaa khayrka uu ilaahay siiyo haddii ilaahay maarata xoolo siiyey owlaad siiyey yani jaahi sharaf siiyo cilmi siiyo inaad ku jeclaatidaa la rabaa adigana ilaahay aa weydiisato waataan khibtada soo marayna wey suufiyaashii soomaaliya qofkii joogi jira waa garanaya muqdisho niman meel ceelgaam la yihahda joogi jiraa jira suufiyaal oo qiseeyo baa jiri jiray warkaa way qiseynayaan qisooyinkiis waxaa ka mid ahaa markaasu wuxuu yidhi xasadku labiiyo toban buu ahaa buu yidhi toban wadaadadaa la siiyo ore labada kalena ummadda kale loo qaybiyo wallahi xaqiiqada waxaad moodaa ninkaa warkuu sheegayo inay dhabtahaad moodaa xasad wadaadada wax ka xasidsan waa yaryi ayaga meeshii la rabay inay diinkan ku dhaqmaan xasadka iska ilaaliyaan ayagaa dadka ugu xasidsana isleeda mararka qaarkood wey hadalkiisu waa cadleeda waa wax jira wey marka xasadka in laiska ilaaliya baa la rabaa wariyaa istutuskana in laiska ilaaliya baa la rabaa laga digtoonaado camalkaada inaadan qof yani maarata hakugu jeclaado hakugu ammaano inaadan u samaynina ilahay dartii a u samayso waalcujbi yani iscajabinta ayaa la yidhaha cujbiga qofku iscajabiyo oo dadka inuu ka sarreeyo ka cilmi badan yahay oo ka qiimo badan yahay inuu isku arko ayadana inuu iska ilaaliyaa la rabaa waxtiqaari hayrihi ummad kale waxaadan asaga ahayn inuu xaqiro inuu ka digtoonaado wa in kaana qofka uu xaqiraya haba ahaado duunahu duunahu mid ka hooseeyaba haba ahaado qofka cilmi ahaan hadduu kaa yaryahay caqli ahaan hadduu kaa yaryahay awood ahaan hadduu kaa yaryahay xoolo ahaan hadduu kaa yaryahay haliidin maxaa yeeley waxaan ilaahaya ku siiyo isagana barri ilaah waa siin karaa marka ina xaqirta lama ogolo weya wayambaqii waxaa haboon an yastacmila inuu qofka ku camalfalo ou isticmaalo alaxaadiia axaadiistii alwaaridata soo aroortay nabigeenna ka timid oo ku timid fi tasbiixi subxaana allaahi in la badiyo wtahliili laa ilaaha ila اllah la badiyo wanaxwihimaa adkaartaas wixii la mid aho min aladkaari dikrigii ilaahay adkaartiisi ka mid ah iyo wadacwaati baryadii ilahay wixii lagu baryay dacwaadkii ka mid ah qofkaasi inuu axaadiistaas saxiixa ku isticmaalo ayaa la rabaa yacni waxa weeyaan inaad dikrigii ilaahay maarata mar walbaba qalbigaada carabkaada u ka qoyanaadaa la rabaa nabiga ninkii uu dardaarmayay muxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaahi carabkaagu yuuna ka zuulin mid qoyan oo dikriga ilaahay ka qoyan inuu yahay maantanin haddaad aada akhriso laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir nabigeenna wuxuu yidhi boqol ninkii ka akhriyo maalintaas isaga ugu khayr badan waxaa ka khayr badan oo keliya qofkii intaa ka badan akhriyo boqolka ka badiyo kaa unbaa ka khayr badan waxaa ka mida inaad tidhaahdi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim wuxuu nabigu ku tilmaamay labadaa kelimo haddaa maantana carabkaada subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim intaad sheeko kale aad ku jiri lahayd iyo yani maaragtay fadhi kudirir aad geli lahayd iyo qabyaalad iyo balaaye aad ka sheekayn lahayd subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim wuxuu ku tilmaamay nabiga kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaan waa laba kelimo carabka ku fudud allana uu jecel yahay miisaanka qiyaamana maarata ku culus weeyaan marka subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim marka dikrigii in la badiyo axaadiista ku soo aroortay inaanu badinno ayaa la rabaa weeyaan istikfaartii inaan badinno maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray wardadii hw tuubuu ila allah fainii atuubu ila اllahi fi اlyawmi miata mara boqol jeeran usoo noqon jiray ilaahay oo astaqfir اllah aan dhihi jiray marka istikfaarta iyo towbadana in la badiyo wey wa an yuraaqiba inuu ilaaliyo allaha allah tacaala sareeyo o iska ilaaliyo fii sirihi wacalaaniyatihi sirtaada iyo oo qarsoon iyo calaaniyadaada waxa calanka aad ka dhigatood muujisataba inaad ilaahay subxaana wa tacala iska ilaaliso muraaqaba ayaa lagaa rabaa wey wayuxaafid inuu ilaaliyo calaa dalika dikrigaas aan soo sheegnay iyo muraaqabadaasi allah uu iska ilaalinayo sirtiisa iyo calaniyadiisaba inuu xifdiyo ou daa'imo baa la rabaa wa an yakuuna inuu ahaado qofka aalibulcilmiga ama mucallimkii tacwiiluhu ay ictimaaduhu waxa uu cuskanayo ku dhegayo qabsanayahay fii jamiici umuurihi uu tala saaranayo wey arrimihiisa dhammaanteed cala allahi tacaala allah sarreeye inay noqoto shayga uu ictimaado oo tala saarto ilaahayna uu taladiisa allah u dhiibto ayaa la rabo ayaa la doonayaa qofka muminka ama mutacalimka ama caalimka ama maarata ardayga ihi inuu ictimaadkiisa iyo tawakulkiisa allah noqdaal rabo ilahay inaan u tala saaran maxaa yeelay waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu bu ilahay leeyah qofka rabbi tala saarto isaga kaafigiisa oo ku filan wey hada wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed l ali sl wslam